joogto ah ayay tani noqotay dee sulaasi masiida oo fatashtu huwa alfaashina wuxuu ujeedaa waa ka badan xagga isticmaalka kan baa badan fatasha in la isticmaalo ayaa badan oo taftiisha waa tan imaka taftiish iyo waxyaala kale masderka hadiyo goor la maqlo macnaa alfaashi dee imaka fasha shayu fushuwan imaka fasha alislaam oo kale islaamkii waa faafay weeyaano waa kaas baa xagga isticmaalka u badan buu leeyahay waay si waktigaan u helo maqsuudka maan soo qaaday ma intii oo dhan ma wada aqrina waayo dee waan ii muuqdaa meeshu amcana fi alab oo kale amcana fi alab macnaa baalaqay luqada noqotaan amcama nadarana waa la macno waa kelima adigu saxuno macnaa ujeedada adaamu nadara ama dee uu aada u dheereeyo oo uu markaas aada ugu fiirsado weeye waay aya nacam subayr subayr aya waay kelimadu way soo noqnoqotay soo maaha saddex jeer bay soo noqotay sax wey ha waa musnad tan dambeeyada taasi sadarka shanaad lixaad ha ama toddobaad waa khada weeye taasi waa sida sadarka koowaad ku sugan iyo mar ka dambeeya uu soo celiyey ama laba sadar dabadeed oo waa ninka uu xagga hore ku magacaabay cabdullahi bni moxamed ilmusnadi markaa musaydidan iyada waa saxanaysaan oo waa musnadi ay adigu halkaasna iyadana waa saxanaysaan yarwi can cikra ayaa taale waa can cikrima waay isweydiin maxaa leh ibnu abi samina weeyaan halkaas inta waa fadxisan doontaan siaan sumayna loo aqrin samina weeye cabdillahi bni maxamed ilmusnadina sax dee oo idinkaa helay taxriifkii mid jiray oo takraarkii baa ku heshay laakiin musnadi maxay ka dhigan tahay maxaa looga jeedaa musnadi cid magacan dib ugu noqotay mayay jirtaa meeluu ku jira iyo ninkani wuxuu yahay de maadaad sadiga iska dhaafay maaha ay laakiin kumaad celin dee haddada haddada kumaad dee ina isagu jaanim keligu iga weydiiya jaanimkaa igama weydiin iminkaa dee waan filaya laakiin waad odhana musnadi waxa weeye waa nin cabdillahi bni maxamed bn cabdillahi bni jacfar baa la yidhaha oo sheekhyada bukhaari buu ka mid yahay waana raggii dee xufaadaha ee asbaadaha buu kaga mid yahay bukhaari ilaa afartan iyo xadiisinka badan buu ka wariya marka musnadii intooda badanna waxay yidhaahaan hadiyo goor waxyaala axaadiista musnadka ayuunbuu isagu raqbayn jiray u urursan jiray maraasiisha iyo maqaadiicda iyo dankama lahayna uu iskaga tegi jiro sidaasaa musnadi loo yidhi walow xaakim yidhaaho waa awalu man jamaca almusnada fi ma wara'a nahri bukhaariga dhinacyadaas musnadka saxaabada ururisay ayuu ugu horreeyey min xaakim idhaha lakiin qolooyinka kale saasay yidhaahaan oo musnadi waxa loo yidhi waayo ay bukhaari sheekadiisa tirmidina adigu kitaabkiisa labadaasu ku sugan yahay waa inuu axaadiista musnadka urursan jiray oo kuwa kale uu ka tegi jiray bal waay aan sii soconno waan dhaafnay halka cashrumeyad horta halkay ku taallaa waa tarjamadee weye waa ninkee un ninkee cashrul mia mise miaad dee hadda markaa ma cashrul miaad baa ku taalla adiga sax adiga waa caadi sheekh ibrahim baa sheegay ma cashrul mi cashrul miaad baa ku taalla ya mic dhaha cashar mic dhaha cashar mic waxay ka dhigan tahay ninkani waa nin sagaashanadiibuu ku jiraa wey waa sagaashanadii un ujeedadu markan eegno boqolkii tobankii ugu dambeeyey boqolka waa ayuu ku jiraa waa boqolka tobankiisii ujeedadu waa nin sagaashan intuu dhaafay weli boqolkiina aan gaadhin oo tobankaa halkaas waktigaa isagoo da-diisu ay tay dhintay oo wuxuu ahaa cashrul mia waa boqolka tobankiisii waa tobankii ugu dambeeyey marka toban tobnaan kaba dhigno marka waa nin sagaashamadiibu ku jira waa nin sagaashameeye un adigu waa sagaashanadii isagu ah intaa udhaxaysa un waay واي waayahay marka taas waa dee ciwadka aada sheegaysa un weeye laakin yacuudu dee caada yacuudu maaha oo yucawidu weeyaan oo macnaa bedelayo halkii ciwad u noqonaya maxay kale de inubaa ku noqnoqonaysa ada anigu dadka o dhan baan rabaa dee hay talabaadna hadalkuba soo tuuraysaan si ma garanaya ruux hadlaya de ruuxu fartuu teegaayo markaasaa deeta la gartaa kan hadalka siinaye afar boqol iyo kob iyo soddon de weli hortaan taaggaan bal kuwa ka horeeya miyaa wax kale ay jiraan bala afar boqol iyo kob iyo soddon cashar waa meelihii ugu dambeeya casharka adigu way tan hore sabxadan miyaa ka baxdeen afar boqol iyo sideedaad
سمع من أبيه وابن أبي بكر وشهيده غيرهم وروى وروى عن الحافظ بن نجار وابن لبيب بن سويد عن الحي
way marka ma waxaad doonaysaa ibnulbadi de kaasi waa amaakin magaceede laakin maxaa de meelihii u baahnaa su-aashiima misrada rabtay aljawsaqi abu daahir aljawsaqi iyo sarsari waxa weeyaan labadu waa nisbo una waa nisbo amaakin maxaad marka samica min abihi wa min albadi haye si aqri may ibn lbadi maxaa ku xiga hay cid kale hay halkaas waa nisbo way القاضي أبو الحسن الخصيب آه. لا خصيب خصيب هو يعني كانت هرالنا دوعات سو دوعات كانت بعضهم خلال ولا استبعضا من يتخصص بل مركاين أنا صفحة هران إيه يا وحنفل يا عدين الكاشف عبد الوهاب القريي من أبيه ومن البض كل يوحي عليها أن تلاوى له ويدين عليمه ويدين سوى نركاه وابن البط وشهيده غيرهم أيها أقريي أحن في ليال كاسين بل قلن كقاته إن فعل ما أصلهان وقلد وهي أما تحريف إن وحوي أن صوابك وحن في ليال هيستان من أبيه وابن البط والشهدة وي والشهدة آه washuhdata markaasin wow baa dee tata dambe lagu kordhinayaa wakayruhum oo gayruhum wow baa ka horeysa washuhdata wakayruhum shuhdana waa haweeney magaceed ficil maaha washahidahu kayruhum taas dee ayay noqotay marka tarkiib ficil oo iska caadiya ee laakiin dee hadalkii samica min abihi wabni lbati washahidahu kayruhum hadalkuwa isma laha markaas hebel wuxuu ka maqlay aabihii iyo ina baddi ninkaa la odhanayey غayrkoodna washahidahu hayruhu hayrkoodna uu joogay hadaba tarkiib aan islahayn buu noqonayaa laakiin waxa weeyaan washuhuda min ibn albati washuhudata waana haweeney musnidad ahayd oo dee waktigoodii dadkii loo qasti jiray marka leega sanadkeeda caaligaa daraaddeed oo axaadiista laga qaadan jiray washuhuda bintu axmed la yidhaaho oo shan boqol iyo afar iyo soddootankii dhimatay weeye markaa washuhudata weeyaan oo markaa waayru wagayrihim oo ah dadka kale kaley waan dhaafay laakiin arrin ugu muhiimsanayd cidna imay weydiin waanan dhaafaya waan garta waan arkaay ma wax kala ku raacsan may intaas miyay wax kaaga raacsanyahin safa kale haroogide way way markaa su-aal baan di wada weydiinaya dhammaantiin sax taawan eegi rawaacaman xaafidaani way ibnu najaari wa ibnu dubaysi weeyaan daalku uu damisan yahay oo nin xaafida isaguna oo ina najaar isku waqtiya ama qarinkiisiiba isku najaar adigu markaas oo xaafido muqri ahaayo maxamed ibnu saciid ibnu yaxya la yidhaha adubaysiy xataa taariikhdiisa dahabina ikhtisaar buu ku leeyahay bal kaa weeye haddaba saal baan la weydiinaya dhammaantiin waxa intaba ku sugan anoo sadar halkaa ka yar horeysa jawsaqi yarka ama hadalkaa fikrada halku ka bilaabeen khaliil bin axmedka ugu dambeeya marka ku jiro rawacaysa dakarahu ibnu najaar fi dayl buu halkaa yidhi isagu dayl haddana halkan imakaan hayno rawaca nulxaafidaani ibnu najaari wabnu dubaysiyi wadakarahu kullu minhuma fi dayl buu yihi waay hal mil intaa udhaxaysana rawaa canhu lxaafid abulqasim ibn daxan wadakarahu fi daylihi ayuu yihi daylkani muxuu yahay way kitaabkani muxuu bal way adigu kitaab baad uqaatay maxaa daylkani yahay dayl waxaan u naqaanay dabada xoolaha soo maha aye muxuu yahay waanay soo noqnoqotaa waanay soo noqnoqon doontaa aye maxamed sax wey axsanta waayo kaley hawan in badanna way ku jirtaa indayl had iyo goor kutubtaas inta badan taariikhda iyobay waxaasi ay ka yimaadaan oo dee waxyaalo badan cusboodaadaan ama waxyaalo dhaafiya asmaadan iyo meel kasta waana inoo arki doonaa kuwo kale oo ninbaa kitaab alifaya kitaabkii waxbuu ka tegayaa ama dabadii bay wax cusboonaanayaan ama waxyaalo ninbaa markaa tatimo u samaynaya kii hore uu ku taamyeelaya markaa kitaabkii hore halkii uu ku joogsaday hadday sanado ahayd buu ka qaadaya hadduu doono oo kitaabku sida taarikh ibnu kasiir oo kale hadduu sanad ku socday ama imbaulqumriga xaafid oo kale halkii sanadii uu ku joojiyey ayuu ka qaadaya uu sii wadaya habkiisii isagoo wado dayl bay odhan kol waxyaalihii uu ka tegay oo kale ama cusboonaaday dabadi ayuu sheegayaa kuwa taarikhdan kol baad arkaysaa dee nin meel ku joogsado mid intuu sanadii ka qaaday isagiiba cumri aanu ku simin wax badan waday markuu labaatan sano ama toban sanood sii wada un taariikhdiisii dhimanayo oo kale marka arrintan uu sheegayo kaa hore abulqasim dakarahu fi dayli calaa taarikhi misr taarikh kitaab deeta waa kitaabka ibnu yunus ayuu tatimo ama uu taam yeelay ama labadan kale eeg muxuu yihi dakarahu kullu minhuma fi dayl dubaysi iyo ibnu najaar waa labana isku wakti ahaa labadoodna taariikhda baqdaad ee uu leeyahay khadiib lbaqdaadi kollay ibnu samcaanna uu gaba horeeyey ayay iyaguna waxay ku saamyeelayaan bay dejiyeen ibnu najaar kitaabkiisa waa kitaab aada u waasaco dee kollay wax lagama lama wadahaye laakiin ajzaa badan gaadhaysna iyadoo taariikhda baqdaadiyoan ognahay ee dabcaadkii horena afar iyo toban ay ku madbaciyeen imikana afar iyo labaatan ay jirto waa tahay baqdaadin taariikhdeeda ayay iyaguna haddana waxyaalo dhaafay iyo taas iyo wixii ka dambeeyey dee dad ahaayee laba qarnibo iyaga u dhexeeyey dabadeed galay baqdaad ama baqdaad reer baqdaad noqday habeenaha u soo hoydayna kuwaas bay deeta ku uroriyeen oo adigu dayl markaasaa uu sheegay waa kitaab kitaab kale dhammaynaya ama buuxinaya oo markaa kollay kolkol baa dee daylka naftiisu magaca gaara leeyahay waxay d ka dhigantay waa tatimadii kitaabkaas oo waa kitaabkaasi ku xidhaya bas waaye safxadka dambe aan sii wadaynaa safxada ku xigta maxaa de mana arko cidin ibnu badigan iyo ibnu najaarkan iyo ibnu dubaysi lafdigii weydiisay laakiin maxay yihin cidi weydiisay iyo dee meelo ka horreeyaba kuwia ku aragteen oo taasna dee waa mala qaybtaas idinkoonay ku jirin himadiina ama ujeedadiina marka kale waxa la arkaa inaynanu murahon ka gaabsan doonaa hay waxba taraajimta markaa waan ka gaabsan doonaa maxaa sabxadan ku xiga waay waanayn sadarun ka hooseeyo oo isku safcan afar boqol iyo sagaal labaatanka maaha sadaka marku ma ka hooseeya waxay ka hooseyn rawa can rabiic rawa can rabiic bn sulayman sama xagga beytka dee dushiisa de waayo sadarkan hoose anagu ka hoosaan eegaya marka waa dee ninkaasuu leeyahy waa saddex nin buu sheegayo fii cashri mia dhammaantood ku wada sugnaa ujeedadu sagaashan bay dhaafeen boqolna bay gaadhin sanadna way wada dhinteen isku magacna weeye marka alabar walxaafid abu camr maxamed ibn jacfar ibn wadar naysaburi wa abubakr maxamed maye waa ibnu jacfar de maye bahdu ma jirto dee taas waa maxamed ibn jacfar ibni moxamed ibn kinaan albaqdaadiyi weeyaan bihi taasi ma jirto ay nacam nعam musa ibn sahl ma dabaqatihi weeyaan marka way isweydaarsan tahay qaafkaa dambeeya badna way horeysaa marka liste laakiin halkaasna waa sixitaanka waa saxaysaa rawaa can arabiic ibni sulayman wa dabaqatihi dabaqatihi waayo safxadaasna waan dhaafay soddonka yaa lahaa faarix muxl ama soddon mise ko iyo soddon baad lahay waayo waa te ya marka araqiyi weeye zaqiyi maaha oo rawaa canhu caliy bnu jamiilin raqiy waa raa raqa magaalo la yidhaah kollay macruufeed oo culimo badan loo nisbeeyo marka ayn halkaasna za-du ma jirto ee waa khada waa araqiyo وqاl الخليل في الإرشاad وإdا qيl mا khليلي في الإرشاad إdا qيl بالكوفة إdا qيl في مصر ama de ama بمصر ama إdا qاl المصري cبداللahi ف بن cمر بن cاs marka إdا qاl weeyaan qيl mha إdا qاl weeyaan waayo t ka dambaysa وإdا qاlh المkiي marka idaa qaala misriyu cabdullahi fawa bnu camr bnu lcaas umurahana waa iska wada taqriibi ay hada sheekh lbukhaari ah maxamed ibn cabdillahi ibn musana ibn cabdillahi ibn anas ibn malik waa ninka xadiidkii zakadeen habeenada dhaweydsa haynayba warinayay bukhaari ka wariye weya abu cabdillahi haye maxay kale safxadaa ugu dhambaysaan ka baxa aan iska wadna dhaafna safxadna hore wax miyay horta ku hadheen كلمة أي مقتل كلمة أي مقتل يحكوا عليها أي مكان إذن كأغلتي إن فائدة كانت حتى ما لقار كل شيء ويكبوا دام وان ضبط في رسالة مك محمد بن ألك به لا سوكر إن ذا سيمة سحنا مكة إن هو أقل عادي أي صفحة أفر بقول يصدح يصد مني وحكوا عليه ما له إيه. دي دي نوري دي نوري آه. آه. ونين وانا هلك افر اه والروعة آه وهي آه. آه. ما يكسر ما ما كما ما كما ما بدو كاسي واي كان وارق ضبايك وانا افرد افرد في بقول كاسي من طريقي لبعضها ان مناها دي كل مقع ناس مش بهي بس سقي معي ان كان الروح يبان مرينا كاي ما كما هو ما ضبطنا يوم لكن بلا نفنا سبحان صدح بقول افر بقول صدح صدر من صدر كصدحات حقه هو سمر كان لقيت ريا لما كيسه وذكر بعض الحافظ وإيتالا بعض الحافظ نما نقوميسو بعض الحفاظ وذكر بعض الحفاظ مركا شعبة عن سبن أبي حمدك بورنيوين أما لا أقول لهم يسا وكل شرح دمان يبين ومنهم قسم فقط ضياض أصدح دمات شرح دمات كيد وذكر بعض الحفاظ كل واحد بعض ما هي مصريين ويا بعض المصريين ها مصريين في عبد الله بن عمرو بل هذا إذا ما هذا وقتها وحيربع هذا يبان كتاركي الله منه تلخيص المتشابه كي يسوي الشبه أي أما نوعا لهم مقعابه ده كتاب عنوان كي المتشابه بده ويا قال عنوان كي كتاب كخضيب باصن أهاي متشابه أنسيه وراكم واسعون يكوا كلين أوبيا لي أو المتفق والمفترق بان صارقني المؤترف والمختلف نوان صارقني كنوع نوع صدحاد ولغو مقعابو المتشابه كوحو الشيخ رحمه الله تعالى كل أبيادنا مركي وران عرب كمريي ولهم محدثين توحى أسوا وإليهين قسم قيد مركب ليسga geeyey oo isaga imanaya min annawcayni labadii noocee horeynu soo maray ee almuttafiq walmuftariq iyo almu'tarif almukhtalif almo walmukhtalif labadaa ayuu isaga imanayaa waa nooc labadii ka wada kooban oo ujeedada labada ismi ee meesha aan hayno ayaa mid ahaana noqonayaa noocan imika aan ka soo baxnay almuttafiq walmuftariq la yidhaaho oo ujeedadu waa magac lafdigii iyo khadkiiba iyadoo laba raawi iyo wax ka badani ay leeyihiin bay isku mid yihiinba in ismiga labaadna waa noocii hore oo xagga dhigaalka marka la eego way isku dhow yihiin ama sibay u wada qoran yihiin laakiin dhawaaqa marka la eego ayay kala duwan yihiin bal markaa dee amsilana uu yeelan anwaacna waa yeelan ama qaybo kaas baa waxay ku magacaabeen almutashaabiho labadoodii ayuu midba dee waxa weeyaan midba midbu dhinac buu kala mid yahay oo markaa waa nooc kuwii hore shabahayaan oo labadii ismi waa inay ama laba de adigu labadii ismi mithaal ahaan inay lafdigiiyo khadkii isku mid noqdaan dee shaksigiina way ku kala duwan yihiin laakiin marka magacyadii aabayaashoodba la ega mithaal ahaan ayaa noqonaya noocii hore oo dhigaalna iskaga mid ah dhawaaqna ku kala duwan bal kaas baa lagu magacaabaa imika saasuu kaa hore uu yahay mid labadii layseegeeyo waa saas tarkiibka labadii uu yahay mid layska korsiyey ama layskaba marka layseegeeyey kolley faa'iidadiisna halkan culimmadu si gaaray u baxsiyaan dee wase uu inoo sheegayana khadiib baa kitaab weynba ku leh faa'iidadiisa horta saa kuwii hore oo dhan waxaa lagaga badbaadayaa dabdintiisa tasxiif horta ismigii aad tasxiifiso oo si waasi aan ahayn aada ugu aqrido ama aada u qorto waad kaga badbaadaysaa arrin kalena waad kaga bad lagaga badbaadayaayo marka waxa weeye labadan shaksi ee dee siaynu muttafiqa kusoo maray magacii uu ka dhaxeeyo laakiin ismigii waxa weeyaan daatadii ku kala duwan inaad laba yihiina aada mid u malayso ood ruux keliya u qaadato taas waad ka badbaadaysaa saad u qaadan kartaana dee markaad mid si ku aragto ee kii kalena si ku dhow uu yahay kii labadii ismi ee mu'talifka ahbaa mid taxriif kaaga dhiciyo sida kii kale aad ugu dhawaaqaya taqaanay oo markaasu mid keliya ayuunbaabad u qaadan oo laba iyadoo mid ay kaba badan yihiin bal damiga caynkaasana dabdintiisa la dabdiyo in la fahmo waa laga badbaadaya marka wuxuu uhi walahum muxadisiinta waxa u sugan qismu nooc iyo qismi murakabun laysaga geeyey oo layska tarkiibiyey min annawcayni labadii nooce imakaan kaba soo baxnay noo kala horreeyey laysaga geeyey haddaba isagiibaa qayba yeelanaya muttafiqu laftayni imaa muttafiqu laftayni inuu yahay mid labada lafti isagu mid isku waafaqay oo fil ismi xag magaca oo magacan labada raawi ay leeyihiin ayaa lafdigoodii iyo dhawaaqoodii iyo dhigaalkoodiiba uu isku mid iyo noocii imakaan ka soo baxnay uu yahay laakina abaahu laakiin abaahu kan muttafiqa dee ismi ahaan isku waafaqay ee laakiin laba shaksi iyo wax ka badan baa ka aabihii oo waxa weeyaan waa kuwa ay iswaafaqeen magacyadoodu aabahoodba aho dee iska ikhtalafa waa iskhilaafayoo waa kala duwanyoo lafdigii marka lagu dhawaaqayo dhawaaqii bay ku kala tegayaan walow dhigaalna ay iskaga mid yihiin kaasi waa mid aw cagsu amase inuu kaa cagsigii yahay oo kuwa hore maxaa uu yahay magacoodiibaa isku mid noqonayo noocan inaan kasoo baxnay almuttafiqu almuftariq noqon magacii aabihina muxuu noqonayaa noocii hore almutalif almukhtalif misaalkana waan arki doonaa aw amase cagsigio kaa cagsigiioo cagsigii muxuu noqonayaa magacyadoodii labadan raawi ayaa noqonaya noocii hore mu'talifka iyo mukhtalifka ahaayo dhigaalkiina waa iskaga mid dhawaaqiina way ku kala duwan yihin laakiin magacii aabahood baa isku mid noqonaya oo noocan almuttafiqa noqonaya dee iyagu iswaafaqaya cagsigu taas buu noqon aw amase naxwuhu kaa naxwigiio dee magacunbuu inoo sheeguu laba inooga dhigaye waxaaba meeshii soo gelaysa kunyadiibaa soo geli nisbadiibaa soo gelaysa oo waxaaba weeye labadii kunyo ayaaba iswaafaqaya laftan markaa nudqan laakiin nisbadoodiibaabaa markaa haddana noqonaysa almukhtalif ti noocii hore mukhtalifkaiyo mu'talifka noqonaysa ama waxaba weeye dee ismigii intuu waxa weeyaan ay iyo kunyadii ay lahaayeen ama ismigiiyo nisbadii adigu naxwigii waxyaalaha dee suurooyin xagga hoosena amhiladeedu ay noogu wada sugan tahay bal taaba weeyaan misaalkanaysa aan ka sugaynaaye wasanafa waa alifayo fiihi noocan fiigiisa alkhadiibu khadiib kitaab warkaa weyn oo uu sheekhu kaba cabiray inuu kutubtiisa kuwa ugu fiicanba uu ka mid yahay oo talkhiisu lmutashaabihi la yidhaaho lanama duceeyey walow aan haysan anugu oo laba mujallad lagu maduceeyey iyadoo haweeney sukaynata shihaabi la yidhaaho ay taxqiiqiisa lahaydba bal markaa kaasba uu khadiib noocan uu ku ururiyey oo taa uu sheekhuba kitaab uu ammaanaya wadalika kollayna dee sharxu nuqba iyo kuwii horena wax waan ka soo aragnay misaalkii buu inoo sheegayaa naxwu muuse bni caliyin waaba muuse bnu cali kolley markaan beytka ku inshaadayna caligan dee shadriga hore uu ku dhammaanaya shaddo ma laha naxwu muuse bni caliyinba weey iyo wabni culayin wa muuse bni culayin iyo muuse bni culin culay waxanaana alasadi waa dee kolley sarfigiisa sarfi la-aantana waxaa keenaya wasankee waa naxwu xanaana alasadi xanaani alasadi ninkaa xanaan la yidhaahaye reer asad loo nisbeeyey iyo dee magaca isaga ku dhow oo xayaan alasadi kuwaaba weeyaan imaka halkan noocan dee tacriifkiisi waa kaan soo aragnay sharaxna waa inoogu sugantay faa'iidadiina waan ogaanay amsiladii haddaan eegno laba misaal buu sheekhu inoo dhigtay mid waa muuse bnu caliy iyo muuse ibnu culay muusa iyo muusa waa isku mid oo waa noocii aynu imanka kaba soo baxnay waa iyagu muttafiqi oo labadii ismi si kastay isugu mid yihiin laba shaksi unbaa loo kala yaqaanaa laakiin cali iyo culayi marka la eego dee waa ismi tasriibkii unbuu ka dambana noqonaya labadaas xagga marka la eega dhigaalka waa iskaga mid laakiin maxay ku kala duwan yihiin si loogu dhawaaqaya inay isku xarako maahee dhawaaqii bay ku kala duwan yihin oo noocii horeu kana noqonaya sin buu mutashaabih loogu magacaabay marka muuse bnu cali dee koox ayaa la yidhaha ama jamaaca la yidhaha laakiin jamaacadu dhammaan waa mutaakhiriino kutubta lixdaa ee dee ruwaadda intooda badani ay noogu sugan yihiin marka usuushan lixdaa ruwaadooda ay culimadu kaga hadlaan iyo taariikhda bukhaari oo kale iyo kuwa ruux muuse ibnu cali la yidhaha kumaba jiro oo raggaa ruwaadii oo dhan hore muuse ibnu cali ma jiro nin la yidhaahaa ama muuse ibnu culay nin macruufaa jiroo mashhuuro muuse bnu caliy ibni rabaax la yidhahayo masarna amiir waktigiisii kaba ahaa waxaa aada u mashhuura in la yidhaha muuse bnu culay ayaa u mashhuuro taasaa dee walow dee marka laega reer masar iyagu iyo reer dimashqiyi ay ku kala dunaayeenoo barhkoodna muuse bnu cali ay odhanayeen sida kuwa kuwan kale nidhi raggaa hore wax kagama jiraan in kuwana ay muuse bnu culayeena bal ninka haddaba muuse bnu culayi baa la yidhaha ibn rabaax kolleyna waxaa laba yidhaha waabay dee xagga hoose inoogaba sugantay isaga iyo aabihiiyabuu kaba soo naqlinayaa inuu waxa weeye in ay nici jireen oo diidi jireen uu odhan jiray anigu maan saamixin ruuxa culaya aabbaha yidhaha ama isagana laga soo naqliyo culay iyagoo waktigaa reer bani umaye nici jiray yacni nicii ay nici jireen saa daraaddeed baa dee magaca malataasi ay keentay inay culay yidhaahaan ama se reer shaam ay cali dhammaantii culayi odhan jireen waayo reer shaamna ka dhinaasada isaga badnaayeen ine waa maqarkii dowladdii reer bani umaye muuqda ay cali nacayaan iyo bal umuuraa la yidhaha walow aan yar xugaysanayo arrinta kutubtaba ay noogu wada sugan halkan soo qaado oo ay nin macruuf ahaay oo qaari muqri ahaana kasoo noqliyoon abu cabdiraxmaan almuqri oo reer bani umaye markay maqlaan ilmo cali loo bixiyey inay dili jireen soley taas dee amtilaan heli lahayne dee waxaan jiro saasoo magac ay ku dileen nimaka oo maanta lama jirta waana shay yar qariiba xitaa halkana way idinku sugantay sharaxe bal adigu ninkaas weeyo imika markaa maxay tahay dee inay kala dabdiyo ninkaasaan muuse bnu culayi ka ogaan kutubta dambe kutubtii hore kuumaguma jiraan in muuse bnu cali la yidhaaheen deena waa muuse bnu cali un oo markaa balwaakan xanaanna xanaan alasadi ama xanaan alasadi iyo xayaan alasadi markaan eegno alasadi waa nisbadi waa isku mid wax farqiga u dhexeeyaa ma jiro eeg nisbadi laakiin maxaa jira in xaggii ismiga markay noqoto ayuu almu'talif waalmukhtalif yo midna waa xanaan midna waa xayaan xanaan midna waa xayaan in cidda lagu kala magacaabo xanaan iyo xayaanna sharaxaa ku fiican ay ugaba sugantay weliba amsilo badan baa inoogu sugan oo xagga sharax haddii anigu aanan imika waqti u hayn ee uu bal markaa tatabucayo sheekuna kala sheegayo meelahay riwaayadoodu ku sugan tahayna uu sheegayo amsilada uu idiin sheegayna kollay ilaa amsilo lixa ayuu inoo dhigtay oo aan dee matniga labadaasun baa inoogaba dhigana sharaxu aad buu muhim u yahay awadan eegan kollayna waa dhici karta meelo aan arki karo inay idinku foogsadaan sida u aqriyaysaan dib malaha taasna kollay faa'iida weyn bay keentay xataa aniga ahay meelay xusuustay aan marka hore shayda kaba booday wayna eegan waayo meelo ayaan sabxadan hore ku arkaan xagga hoosena ismi muxaarafaan arkaa sabxada ugu dambaysa afar boqol iyo toddobiyo soddon taa waxaan ka baqanayaa ina haddaad u fiirsataan imaka waxaan filayaa haddaad u fiirsataan waa wax la garan karo oo la heli karo laakiin marka de aad ba aan haddaan loogu fiirsano waxa laga yaaba inu saa ruuxu dee meelaha iska shabahayeen un waa arkaya way u muuqataa inu soo saari waayeen meelaha ugu dambaysa un baan leeyahay meel uu dhigtay marka xagga hoose aad ka tarisaan sadarka lixaad noqon sabxada afar boqol iyo toddobiyo soddon wamima yushbihu hadihi alaqsaama ibnu cuqayrin almisriyu wabnu kufayrin halka ta hore ayaa ibnu cufayr ah ee maaha waayo uu soo yar celiye ibnu cufayr maaha waayo halkaa dee sa ku heshan ba adag ibnu cufayr weeyaan ka dambena waa ibnu kufayr labadooduna almisri iyo almisri way ka dhaxaysaa labada ismina waa wada musaqar laakiin cufayr iyo ufayr bay kala yihiin marka ufayr celeeya waayo weliba ibnu cufayr waa daliil macruuf oo bukhaari ay wax kaba wariyaan oo kutubta inooguba sugan isaga muslim ay kaba wariyaan bal markaa taas weye umuuraha kale marka muxuu ihi waa wabnu caliyin wabnu culayin iyo waxaana lasadi halkaasaan kuga dhaafaynaa sharaxana idinka amsilada aada ugu fiirsada almushtabih lmaqluub waa kii isshabahaya ama shabahaye waxa ah isagu daladalagediyey oo xagga ishtibaahiisa wuxuu isaga ka imanaya waa wax mid isshabahaya isagu mushtabiha laakiin ishtibaahiisa uu ka imanaya qalbi iyo isweydaarin la isweydaariyo taqdiim iyo taakhiir bal horta aan mushtabihi waxay ka dhigan tahay waa laba ismi iyo wax ka badanoo isshabahaya laakiin ishtibaahoodi imika halkan waa xagga fahamku dihniga iyo ayuu ka imanaya iyo ruuxu suu moodayo dihnigu ka imanaya oo ruuxu baa ruux kale oo magacooda iyo magacaadiya ay ku kala dunaayeen in taqdiim iyo taakhiir midkood magaciisa ayaa ka kale aabihii magaciya kaa kale aabihii magaciina waa isaga magaciisa oo markaa taqdiim iyo taakhiirkaasay ku kala dunaayeen markaasaa ruuxii way isku rogaysaa ee haddii aanu umuurahan isaga fiirsan marka waa ishtiba xaggii dihniya xaggii dihniya baa qalab uga dhacayaayo markaasu isagoo hadda magaciisa waba weydaarinaya siin ugu dhawaaqayaayo laakiin ninkiibu wuxuu ka dhigayaa kii kale ay isweydaarsanaayeen misaalkana waan sheegi doonaa waan arki doonaa marka faa'iidadiisu waxa aynu dee ka helaynaa haddaad iska dambiso adigoo mooda qalbi u maleeyo meeshani in qalbi dhacayo isweydaarin kiiba kaga aanu noqon oo sidaad ku moodina waxa weeyaan misaal ahaan haddii aada haysatay asad ibnu yaziid aad taqaanay ninkaasaa taqaanaa waxaad aragtay yaziid ibnu laswad de haddii aanad halkan aanad ogeyn arrinta kalee jirta iyo ninka kale lagu magacaabo magacaa qalbigaad moodi karta waxaad koran kartaa mala qalad baa dhacayoo labadii magac baa lakala horreysiiyey iminka laakiin markaad ogaato dee cidda kale iyo waxyaalahaas qalbigaa aada moodiday meeshii inay kuba timi iyo qaladidu ka yimi kala horreysiin ayaa kaga badbaadaysaa kaga aamin noqonaysaa waa fawaa'idiisa marka wuxu uhi walahum muxadisiinta waxa u sugan hadda imaka beydkii waqti ma hayaan kuba irshaado laakiin halkan muhiimka way dambisan tahay walahum lmushtabihu lmaqluubu walahum imaka waxaan u aqriyaan wasankeen bal kollay aad bay umuhim ahayde waan laftiga waan aqri doonaa walahum waxa u sugnaaday muxadisiinta almushtabihu mid isagu adigu mushtabihoo dee shabaha iyo wax kale oo mid kaleo adigu laakiin ishtibaahu dihnigu kala imanayaa dheehgelayo ama ku isagu dheehgelaya ruuxii ka dheehgeli oo almaqluubu la dabagediyayoo jeedadii ishtibaaha xaggu ka imanayaana waa qalbigaas buu kala imanaya isweydaarin sanafa fiihi kana kitaab waxa u dejiyey alxaafidu xaafidkii alkhabiibu khabiib oo dee hadiyo goor funuuntan mid kastaba ama anwaacdan kitaab gaara u dejiyey markaa misaalkiina waaba kana xaafidka khabiib baa wax kitaab u alifay oo markaas khabiib bal markaa waxaan ayno oo noocan aan hayno misaalkiina wuxuu sheekhu isagoo inoo sheegaya raximahu llahu tacaala wuxuu yihi kitaabka khadiibna waa kitaab madbuuc oo raaficu lirtiyaab fi lmaqluubi min alasmaa'i waalansaab ayaa magaciisu yahay kabni yaziida waa se ina yaziid ninka la yidhaha alaswadi aswad ah alrabbaaniyi ee rabbaaniga ahaa waana nin caalima oo cilmigiisana ku camalfala dadkana bara ayuu ahaayoo rabbaaniga waxay yidhaahaan bashara xasayna uguma sugan waalcaalimu alcaamilu almucallim waa nin horta intuu caalimi u aqoon leeyahay ku camalfalayana cilmigiis iyo haddana dadkii baraya oo sidoo sacla buli ama barhkooda alcaarifu billahi almutaalif oo in caalimana uu ahaa waana kan xag hoosey kuga sugantahay maalintii toddoba boqol oo ragcadood inuu maalin kasta tukanayay waana wey soon daa'imana waa ku jiray de ayaamihii ciida iyo markuu afuro ay dhacday xataa inuu dee xataa idhaaha laba idhood oo ama il uu la-aayo de waa soonkii badnaayo waxyaalo ugaba yimi siddeetan goorna xagga hoose inoogu sugantay inuu kuufo isagoo ka imanaya uu maka yimi oo xajkiyo cumro uu yimi oo welibana aanu marna israacin cumradana mar gooni uu imanayay xajkana mar gooni uu imanayo markaa isku darkoodii sideetan bay noqotayba waa saa uu kusoo noqnoqonay adugu kollay waa qoys in ilaahay cilmi iyo camalba wada siiyay ahaayeen qoysku isagan marka la eego bee aswad ibnu yaziid ninkan uu inoo tilmaamayo ninkii waxa weeyaan adeer isaga u ahaa oo calqabat ibnu qays la yidhaho dee asxaabtii ibnu mascuud raggii ugu waaweynaa ahaa nin uu isagu dhalo cabdiraxmaan ibn aswad laydhantuwadna dee waa ruwaadan kutubta lixda ayaa waktaas nin uu aswadkani u abti ahaa waa ibraahim dakac isaguna caalimka adugu bal marka waa dee malaashan iyo way noqon cilmi ahaa usul cilmi walcamal fii waqtihim cilmi iyo camalba waana wada reer kuufa haddaba kabni yaziide waaba sida ninka ina yaziide waa nin taabici weyna oo xataa markaasi calqamo u adeerha waa ka weynaaye الأسود أسود الصواب معناه ومحي وأسود بن يزيد الرباني وكم من الأسود تنظم بهم سدد ولا درجين يا وزن كدرادد أو سيد قراءة ويها قاسو مركة قراءة ويان إنشاء كم كذا وكم من الأسود وأسود منك إن أسود يزيد يزيد أه وهو تنظم بأسود بن يزيدكو إثنان لبوي أما حا ماشي أي مكان مثال كياي أسود بن يزيد waa ninka caalimka ahaa ee caamirka ahaa ee mucallimka ahaa ee reer kuufa ee uu arabbaniyi yidhi dee kolkol rabbanina waxaa laguma fasiraa sidaa rabbaniyina ti suuratu ali cimraan kuba sugnayd de waa dee tafsiirku waa mid ahaan kan uu noqon dee kuwa dadka aladiina yurabuna nnaasa bisigaari alcilmi qabla kibaarihi taasna rabbanigana waa la yidhaha jaanib ahaane aswad ibnu yaziid iyo yaziid ibn aswad yaziid ibn aswad marka maxaa nahay labadii magac waa kanoo mid laba mid kastaaba waa isugu mide laakiin xagga iyadoo ay meesha ku kala duwan yihiin waa taqdiimkiiyo taakhiirko oo kaa hore hadduu aswad ibnu yaziid ahaa kuwa kale maxay noqonayaan yaziid ibn lswad de waana markaa qalad baa ruuxa ku iman karo ishtibaah oo waxaaba dee ragga ishtibaahasi kuba yimi qaladkaasi kaba dhacay kaba mid ahaa ama arrinta isku dabagediday imaamu haadihi sanca waa bukhaari muslim ibn lwaliid almadani nin la yidhaaho ayuu tarjamaynaya taariikhdiisa mana nusooyinka qaar bay kuba sugantahay kaa isagoo taariikhaynaya oo magacii soo dhigtay ayuu haddana dee markuu tarjamadii iyo dee ninkii uu sii sheeg sheegayey wuxuu ka dhigay weliid ibnu muslim dimashq oo ninkiibu weliid ibnu muslim kaba dhigay oo bal ninkaas adigu ujeedadu isagoo mid ahaan tarjamaynaya oo magacii dhigtay ayuu kii kale tarjamadiisii meeshii keenay oo taqdiim iyo taakhiir uba dhexeeyey oo dee qolooyinkii ka dambeeyey ay yidhaaheen waa isaga inqilaab ama qalbi ay meesha isku dabarogtay oo kale arrintan dee ishtibaah uu ka imanaya daraaddeed bal kuwaasba weeyaan haddaba aswad ibnu yaziid waan ogaanay yaziid ibnu aswadna nin saxaabiya oo laba ayna weeye waa laba buu yihi kuwan dambe isnaadadu waa yaziid ibn aswadkay u taagan mid waa nin saxaabiya oo reer khusaaca oo xadiis markaa sunanta ku sugan oo keliya leh bal markaa ka labaadna yaziid ibn aswad baa la yidhaha isaguna waa nin taabiciyo weyn oo kaa hore laba siman oo mukhadrama oo isaguna addoon saalixa ahaa oo waayo halka hoosay noogu sugan tahay sakana shaama wastasqow bihi fasuquu lilwaqt xataa kaaduu laa yabluquuna ilaa manaasilahum oo isagay ku waraadableen oo macnaha ujeedadu maalin beri roob la waayey iyadoo dimashaq la joogo ayaa lasoo baxay waa mucaawiya waqtigiisiiba iyadoo mucaawiyana dee dadka tukinaya salaadii istisqa mimbarkii loo dhigay buu isagana xaggiisa hoose fadhiisiiyey markii uu dee taasee waqtigii ducadu gaawidhi allahuma inaa nastashficu bika markaa waasuu kaba cabiray biyaziid ibn aswad oo deetu isaga ka amray inuu duceeyo markuu duceeyey halkiibaa ilaahay subxaana watacaala roob aada u badan ugu lisay oo ay u dhow de markaa ku adkaatayba sida guryahoodii inay gaadhaan waa ninka taabiciga ee mukhadramka waana mucaawiya ninka habkaas de arrintaa la yimi oo isna addoon saalix u ahaa bal markaa eeg labadaa yaziid ibnu asad baa la yidhaha kalena asad ibnu yaziid baa la yidhaha ishtibaah muxuu kaba imanaya waa iyadoo la isweydaariyo ama haddaad midka sasiisa ku ogaato dee caadi weeye ee waxaa dee qaladku ka imanaya adigoo aswad ibnu yaziid imaka haystay oo markaas fasiraysaba imakaan ididhaaho waa ninkii uu mucaawiye uu markaas waqtigiisii waqtigaa roobdoontii ee isaga ninka u ducaynaye bal ay ahaaye markaas ay dee rabbi ay uguba tawasuleen dee ruuxa ducadiisii iyo taa baryadiisii taas aan idhaaho oo kale de waa isweydaar magacii kii baan sheegay laakiin ninkan sheegaya waa nin labaad oo magacii kaga duwan oo yaziid ibn aswad la yidhaha ayaa arrintaas ay kaba dhacday taasoo kale qalbigu waa ishtiba xag maskaxeed buu ka imanayaa bal markaasaa weeye kabni yaziid alaswad arabbani walahum lmushtabihu lmaqlubu صنف فيه الحافظ الخطيب كابن يزيد الأسود الرباني وكابن, وكابن الأسود يزيد اثنان من نصب إلى intan yaraan ku daray kale wax yaro saalankan man nusiba ilaa hayri abihi waa abihi cid aan ahayn ciddii loo nisbeeyey markaasoo ujeedadu waa dad ruwaada oo yarayn oo dee markaa loo nisbeeyey aabahoodii dhalay cid aan ahayn oo ujeedadu markaad nisbadooda aragto daahirka waxaa loo qaadanaya ruuxan inuu aabihii yahay arrintuna taa maaha dee marka haddaba in layska jiro umuurahaas oo layska dabdiyaa loo baahan yahay weliba arrin kalena way meesha ka imanaysaayo waxaad imaka tan haddaan san ku dabdisato aad kaga aamin noqonaysaa inaad ruux keliya aada da tacabuday u malayso bal matalan ruuxan marna aabihii loo ni miqdaad oo kale ka soo qaad miqdaad ibnu asad baa shuhuroobay hadduu kutubtii aad ku aragto miqdaad ibnu camrin dee nin labaad baad u qaadanaysaa oo ruux keliya ayaad arrintan dee nisbadan kolkol aan dee daahirkeedii aan ama ciddii isaga waalidkii aan ahayn loo nisbeeyey ayaa loo qaadan karaa ruux labaad inuu yahay oo tacadudkii loo malayn lahaa ayaa lagaga badbaadaya marka muxuu yihi wanasabuu ilaa siwa alaabaa'i ima liummin ka bani cafraa'i وجدة نحو ابن منية وجد كابن جريج وجماعات وقد ينصب كالمقداد بالتبني فليس للأسود أصلا بابن ونصبوا وين نسبيين إلى سوى الآباء أبياش عد أنا هين بأنسبيين أو روحي روحا دلي ee nisbadana dee marka hore daahir ahaan laga fahmayey cid aan ahaan bay u nisbeeyeen ima liummin nisbadaasi haddaba dee amwaax bay noqonaan aqsaam afare ima liummin inay noqoto nisbadaasi hooyo cidda loo nisbeeyey ka bani cafraa kollay wasanka daraaddeed baynu cafraa'i u lahayn ama rawiga imika waa ka bani cafraa sida ilmo cafra nimankaa la odhanaya ee saxaabada ahaa ee ansaareed ee reer bani najaar mucaad mucawad iyo cawd ama se cawf kaa saddexaad cawdba ama cawfa oo dhammaantood baa la idhaha banu cafraa bederna wada joogay labana laguma dilay beder kuwaasba weeyaan hooyadood weeyaan markaa cidda loo nisbeeyey ee aabahooda xaaris ibnu rifaacata la yidhaha isawa reer bani najaarun labada waalidba ayay ahay wa jadatin wa ima lijadati leh in ayay loo nisbeeyo naxw ibnu munyat naxw ibni munyata sida inam yacla bnu munyata saxaabigaas macruufkee la odhanayay oo kale yacla bnu munyata munyatina wasankan u aqriyay munyata waayo waa saxaabi jaliil oo loo yaqaano yaclamni munyata la yidhaha munyadana waxaa yidhaaheen culimadu dee ama barhkood sidaa zubayr ibnu bakar iyo waa ayeydii walow barhkood ay raajax yeeleen inay hooyadiiba tahay inay ayeydii ahayn hooyadii ay taho misaalka hore uu la mid noqonayo aabihii waxaa la yidhaha yacla ibnu umayata aabihii waa umaya hooyadii ama ayeydiina waa munya de waxaanu kuba shuuroobay in hooyadii loo nisbeeyo wajadatin waima lijadatin naxwu bni munyata iyo wajadin waima lijadin deh in nisbadu ay tahay awow cidda loo nisbeeyey kabni jurajin se ina juraj oo kale iyo wa jamaacaadin halkan tiradu way badan tahay mid iyo laba maaha jamaacaad se ina juraj iyo jamaacaad oo dee cabdilmalik ibni cabdilcaziiz ibni juraj baa la yidhaha axmed ibnu xambal oo kale waa axmed ibni moxamed ibnu xambal xambalku waa awowgii dee waana dad fara badan iyaga dadkaasi bal markaas kabni jurajin wa jamaacatin waqad yunsab ruuxii in loo nisbeeyaa la arkaa bitabani wax loogu nisbeeye tabani uu ruux inankiisii kaba dhigtay kalmiqdaadi sida miqdaad saxaabiga la yidhaha oo kale falaysa ma aha nin miqdaad aslan asal ahaan waxa weeyaan falaysa ma ahaaninoo ibnan inan uma aha uu isagu dhalay lilaswadi aswad inan uu dhalay uma aha aslan waa cala aliطlaaq asal ahaan aswad inankiisii maaha aswad waa nin uu la joogi jiray inankiisa ka dhigtay isaga quraysh maaha aswadkaa reer qureysheed ahaa makana waa deganaa waayo waa muhaajiriintii isaga waalidkii waxaa la yidhaha camri baa la yidhaha oo nin reer kindaba ah ama dadkaa yeman degi jire miqdaad ibnu camrin ninkan imika uu ku shuhuroobay waa isagu waa tabani uun marka taas oo kale adugu afar misaal buu inoo sheegay in hooyo loo nisbeeyo ayay in loo nisbeeyo awow in loo nisbeeyo iyo in ruuxan ruux kale oo ama waxa weye nin hooyadii qaba ha noqoto ruux isaga inankiisii kaba dhigtay ha noqoto adugu si kale uun ruuxaan dee aan intaa midna ahayn oon waalidkiisii dhalay ahayn in loo nisbeeyo fariinahaasoo marka waa ka amtilo badanna uu dhiganayaa xagga hooyada bilaal ibnu raba ibnu xamaamata waa saxaabigii muadinkii rasuulka ina rabax baa la yidhaha nin baa ku jira halkaa hoose cabdillahi ibnu buxaynana dee bukhaarigiina waaban ku aragnay mukhtasarkiisa xadiidkii dee sujuudu sahwiga iyo ninkii warinayey ee isaga ina malik baa la yidhaha buxayna waa hooyadii laakiin waxaa kaloo dhigtay sacd ibnu xabsata baan u malayn inay taalo xabsata waa halkaas waa mithaalka hore un ee sawaabku waxa weeyaan sacd ibnu xabtata weeye xabtata waana saxaabi dadkii baycatu ridwaan ka qayb galay kaba mid ahay oo ansaara qaadigan shahiirkaa abi xaniife saaxibkii abu yuusuf alqaadina waa dadka abtirsiinta uu kuba galo waa awooyaashiisaa dambe ayuu kaba midi ama uu yahayba awoogiisaa dambeed bal amfilada eegta waana umuuro saaxiibkol haddaan laqbeeyey maanta aniga dee barhkoodii waayo meelo qaarkood taxriifkaas maada waa sida idin u heshaan waa adagtay meel meel mooye safxadan kale ugu dambaysa casharkiina waan joojinaya afar boqol iyo afartana marka uu sheegayo cidda awowgood loo nisbeeyey alqismu thalith tiruu waday rag badan buu tiriyo saxaabadii abu cubayd ibnu jaraax iyo maxamed ibnu naariqe iyo mujamic ibnu jaariye iyo markaasi wuxuu yetu haddana yidhi waa axmed ibnu jazin halkaas sawaabku iyadna axmed maaha ninka axmed lama yidhaaho ee axmar baa la yidhaaho waa ra daalka bedelkeedu waana saxaabi axmar ibnu jazin waa kaa yidhina waa axmar ibnu sawa ibnu jazin taasba weeyaan aimadii ibnu jurayj baa kaa mida dambe wuxuu aimada u wada waa taasi halkaasun saxdo axmed ma aha waa axmar ibnu jazin weeye almansubuuna ilaa khilaafi daahir wallah subxana wa tacala aclam الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا ونصب لعارض كالبدر نزل بدرا عقبة بن عمرو كذلك تيمي سليمان نزل تيما وخالد بحد إن جعل جلوسه ومقسم لما لزم مجلس عبد الله مولاه وسم ومبهم الرواة ما لم يسمى كامرأة في الحيض وهي أسمى ومن رقى سيد ذاك الحي راق أبي سعيد الخدري ومنه نحو ابن فلان عمه عمته زوجته ابن أمه ووضع التاريخ لما كذبا دوه حتى بان لما حسبا فاستكمل النبي والصديق كذا علي وكذا الفاروق ثلاثة الأعوام والستين وفي ربيع قد قضى يقينا سنة إحدى عشرة وقبض عام ثلاث عشرة رضا ولثلاث بعد عشرين عمر وخمسة بعد ثلاثين غدر علم بعثمان كذاك بعلي في الأربعين ذو الشقاء الأزري بسم الله الرحمن الرحيم المنصوبون إلى خلاف الظاهر cidii loo nisbeeyey san iyaga nisbadooda ka muuqatee marka la maqlo fahamka shaksiga u degdegaysa wax ka duwan oo khilaafsan oo macnaa daahirkan waa nisba ayay leeyihiin laakiin nisbadoodan daahirkeeda waxa laga fahmayo maaha waxa looga jeedaa nisbada waa arrin kale oon ka ah daahir ahaan laga fahmayo ahayn bal qolooyinkii taas iyagu ama arrinkoodu taa ahaa ayuu baabkiisii ama baabxadkiisiiya oo wuxuu macnuu yahay sida shaarixa baynu sharaxa inoogu sugan raawii baa waxaa dhici karta in nisbe loo nisbeeyo nisbadaasna ay makaan tahay ama waqco iyo dagaal kaba dhacay ama qabiilo ama sanco adigu in loo nisbeeyo laakiin nisbadaa marka la maqlo wixii laga fahmaye dee qaaliban lagu idlaaqi jirayna aan waxa looga jeeda ahayne amar kaloo daari ah inay tahay oo adigu sidaa dee daahirka laga fahmaye adigu aan ahayn bal markaba qabiilo hadday tahay waa nin dee aan qabiiladiiba ka dhalan mawaalideediina aan ka mid ahayn ee laakiin la degay uun oo qabiiladii loo nisbeeyey marka qabiiladii la yidhaha dee alfulaniyi waxaa daahirkii laga fahmaya uya inuu reerkan kaba dhashay oye laakiin isagii dee kama dhalane waa la deganaa unoo tiunbaba nisbadani ay kaba raacday bal umuuraha caynkaasa si aan dee iyagana loo ogaado xaqaa'iqdoodii iyo waxa ay tahay bal kolna tan qabiiladoo kale dee umuuraha kaba ratimi karta markay irsi iyo waxyaalo noqoto ayaa kaba ratimi karta bal taas buu mabxaskeedii iyo culimmadna taas bal sidee xaqaa'iqdana loo ogaado ay u baxsiyaan wuxuu ihi markaa wanasabu way nisbeeyeen muxadisiintu licaaribin ama dee qolooyinkan dee ruwaadiba licaaridin waa amar daari ah oo soo dariyey oon ahayn dee kan nisbadan loo yaqaanay aan ahayn bay wax ugu nisbeeyeen kalbadriyi waa sida nisbadan ah albadriyi oo kale oo nasala dhiman shaksi u sugnaatay markaa nisbadaasi nasala degay bedran beder degay een dagaalkii ka qayb qaadan cuqbata bni camrinka cuqbata bni camrin sida saxaabigaa cuqbata bnu camrin la yidhaaho oo kale kadalika sidaas oo kale ataymiyu taymigi oo ninkaa taym loo nisbeeyo sulaymaanu sulaymaan ah waa taabicigii macruufka ee sulaymaanu taymi isaguna ma aha dee nusiba ilaa taymin haddaba nisbadaa waxaa loogu nisbeeyey nazala likownihi ashihiisa nazala uu degay oo uu la degay tayman waa reer taym uu la degay oo reerkaa taym inuu la deganaa uun isagu kolley waa dadkii dee mawaalida ahaa walahooda reerkani may lahayn ee reero kalaa lahaa isagu waxa weeye u nisbadan sulaymaanu taymiya maanta kutubta inoogu wada sugani waa reerka kamuu dhalan welihiisii cidkana may lahayn ama reerkooda dee isaga markaa waalidkii cidqigiisii waxa weeye uun inuu dhex degay wakhaalidun bal markaa inta dambe haynoo dambaysa kolley waa umuuro aada isaga daahira waxa weeyaan dee markaa nisba imaka cid wax loo nisbeeyo haddii makaan loo nisbeeyana imaka waqca ama ay ka dhacday oo dee waxa weeyaan waqco la yaqaana ay kaba dhacday cidda loo nisbaynaya qaaliban waa dadkii waqcada ama dagaalkaa joogay mithaal ahaan albadriyi oo kale haddii saxaabi albadriyi la yidhaaho dee waxa daahirka ah ee fahamka shaksigana marka hore usoo degdegaya waa inuu dadkii iyagu dagaalkaa joogay inuu kaba mid yahay taas bay nisbada daahirka tae dee sharafta gaar ah iyo dee mudnaashaha gaara saxaabada dhexdooda kuba lahaa ama lahaaba laakiin waxaa jirtaa dee dad bal markaa aan sidaa usii badnayn oo nisbadanna iyagoo saxaabo aan loo nisbeeyey ama dee saxaabigan bal keligaba aan nidhimaahayn nisbadan baa loo nisbeeyey waxaa loogu nisbeeyeyna maaha inuu dagaalkii ka qayb qaataye meeshuu degay beder buu degay oo markaa nisbadani waa nusuulkiisii ah ma aha shuhuudkiisii uu mashadkaa faadilkaa joogay ma aha bal taas oo kale imaka waxaana kollay faa'iidada inoogu sugan markaan umuuraha kala saarno iyadoo dadkii ahlu badrin ay fadli gaaro saxaabada kaba lahaayeen oo fadli ziyaado ay lahaayeen dee ciddii nisbadan ay tahay nisbo xaqiiqiya shuhuudka ama mashadka ay weyn joogtayna fadligii bay leedahay ciddii kalena fadligii subxada haba lahaatee dee fadliga ahla badrin iyo miisadaas way iyagu ma laha dee inay waxa lagu mutay un shuhuudkii emaha saxaabinimo iyo islaamnimo laguma mudan bal umuurahaasoo dee la kala ogaadaa meeshii jiraya haddaba mithaalna cuqbat bnu camrin saxaabigan kunyadiisan aada loogu yaqaano abu mascuud al ansaari albadri taas buu leeyahay dagaalkii muu joogin beder buu degay saasaa loogu nisbeeyey tanna waa say in badan oo ahlu siyarkay giil ahaan oy dee jasmiyaana sida zuhri oo kale iyo ibnu cabdilbar iyo ibnu isxaaq iyo waaqidi iyo yaxya ibnu maciin iyo qolooyin kale samcaan iyo laakiin bukhaari saxiixiisa isagu wuxuu ku daraa dee baab jaamica adigu qolooyinkaa uu ku ururiyo dee markaa maqaasi dhexdeeda ah qolooyinkii badriyiintii buu ku soo daraayo isaga agtiisa waa inuu beder ba xaadiro nisbada ay nisbo caadiya tahay oonay markaa baabkan aynu ku jirna aanay ahayn bal haddaba wanasabu way nisbeeyeen licaaridin oo muxadisiintii shaksi bay nisbeeyeen licaaridin shay daari ah oo aan ahayn san markaa nisbadan laga fahmayo daahirkeeda aan ahayn bay wax ugu nisbeeyeen kalbadrigii sida bedri oo kale oo waxa weeye ninkaa badri cuqbata iyo cuqbati malaa labadaba nusqooyinka matniga way kala dhaceen cuqbata marka hadii la idhaha nisculkhaafad baan kaba dhignay kaafna waan iskaba qadarayna mithaal ah oo mithaal aynoo noqoto kalbadriyi ayay u nisbeeyeen nazala badran likownihi ama liman shaksigii nazala degay badran beder degeen dagaalkiiba xaadirin عقبة كعقبة من عمرو sida cqبة بنu camrin oo kale haddii aan iskaba jaranana kal bedriyi waabay caalid bay ugu nisbeeyeen sidaa bedri oo kale shaksigaa loo nisbeeyey cuqbata bni camrin ah isagu ah cuqbata bni camrin ninkaas isagu ah oo nazala waa degay bedran beder buu yidhi kownihi nazala bedran laakiin balse hore ku dayso ka cuqbata bni camrin nazala bedran waayo likownihi nazala bedran kadalika saas oo kale sidaa bedrigaas oo kale loogu nisbeeyey degiddiisa daraaddeed in loogu nisbeyn shuhuudkiisa ayaa ataymi ataymiyu taymina uu ahaaday sulaymaanu sulaymaan oo xaalkiisna waa sidaas oo kale oo nisbadiisan ataymi maaha inuu reerkaa ka dhashay nazala tayman wa nusiba ilayha ama dee ila hadihi alqabiila likownihi nazala tayman waa degiddan uu dhex degay reer taym daraaddeed ayuun baaba sulaymaan utaymi loo yidhi wakhaalidun khaalid bixadaa'in almacruufu ama almashhuuru bixadaa'in xadda isaga ku shuhroobay khaalid ulxadaa waa khaalidkii kaboola ahaa markaa kaa ku shuhroobay ee taa lagu yaqaanay isagana nisbadiisa nisba daahirka laga fahmayo inuu kaba samayn jiray iyo toli jiray ama iibin jiray ma ahee jacala waxa ka yeelay dee waxa weeyaan ama jacala wuxuu yeelay oo khaalid juluusahu fadhigiisii iyo la fadhiisigiisiibuu macnaa waa cinda cinda xadaa-in wey ku isagu kaboolaa ayuu la fadhiisan jiray taas baa deeta nisbadani ay ugaba timi oo khaalid ulxadaa oo khaalidun almacruufu bixadaa'in amase wa khaalidun khaalid ishtahara waa shuhroobay oo dee wuxuu ku shuhroobay bixadaa'in xadaa buu ku shuhroobay nisbadaasayna waa nisbe xaygii xirfadiye muxuu ku shuhroobay likownihi aanshihiisa uu yahay jacala mid ka dhigay juluusahu la fadhigiisii iyo fadhigiisii marka halkan wax iskaba waa ladayhi ladaa xadaa'in ama cindahu cinda xadaa'in taas inuu isagu la fadhiisan jiray ku kaboola ah oo mitri dee hadiyo goor waama la joogi jiray taas baa isaga ugu shuhroobay xadaa-in laakiin isagu ma ahayn ruux kaba tolana ma ahayn ku kaba iibiyana ma ahayn oo shaqo kuma lahayn boonase dee in badani jasmiyaan barhkoodna waxay deeyow kuba tageen xadaa-in waxa loo yidhi inuu odhan jiray uxdu calaa hada naxw waa hadal uu halhaysu lahaa oo macnaa saasun ku sargooso dariiqaasun raaco taa halkaa uga qiyaas qaado markaasaa xadaa-in laba yidhi barhkoodna saa way yidhaaheen ee bal muhimku ma ahaun daahirka cibaaradan ama nisbadan waxa laga fahmayo ma aha wixii isaga dee ninkan loo nisbeeye loogu nisbeeye wa miqsamun miqsam lamaa labzima markuu miqsam laazimay majlisa cabdillaahi cabdullaahi bnu cabbaas majliskiisii markuu laasimay ayaa usimaysna lagu calaameeyo